halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa sabti afarlabaatanka bisha disembar sannadka laba kun iyo labaylabaatanka idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in ciidamada booliska qaarkood ay ku lug yeeshaan fududaynta qaraxyada
baabuur kastoo qarax oo magaalada muqdisho ka dhacay iyo waxa wax lagu qarxi yahay billah calaykum jagbantu soomar meel asirdo ama booliis ha ahaado ama nabad sugid ha ahaado ama militari ha ahaado ama iskuba ahaadee meel askari taagan yahow soo maray
waxaa kaloo dhegaysan doontaan nin faransiis ah oo weeraray xarun dhaqan oo kurdiyiintu ay ku leeyihiin magaalada baris iyo sidoo qodobadaas iyo barnaamijyadii aad caawo kala dhegaysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo cawayska washington ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta sheegay in musuq maasuqa iyo maandooriyaha ay qayb ka yihiin dhibaatada amni darro iyo qaraxyada kooxda shabaab ay dadka faraha badan ku laynayaan xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayey xuska sanad guuradii sagaaliyo toddobaatanaad ee kasoo wareegtay aasaaskii ciidanka booliska soomaaliya ayaa sheegay in gaari kasta oo wax lagu qarxiyo uu kasoo gudbo baro kontarool oo badan kuwaas oo ay joogaan ciidanka amniga iyo saraakiishooda taasoo uu sheegay in xooggeeda uu musuq maasuqa sabab u yahay madaxweynaha ayaa intaa ku daray in baabuurta qaraxyada badankood aan lagu samaynin gudaha caasimadda balse la soo geliyo iyagoo soo dhaafo bara badan oo kontarool oo ciidanka ay joogaan wuxuuna xusay in sarkaal walba lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda goobta uu markaasi waajibaadkeeda hayay wuxuu sheegay inay jiraan saraakiil ay baaritaan ku hayaan oo hay-ado ajnabi ah ay la kaashanayaan kuwaasoo loo malaynayo inay baro kontarool baabuur ka soo daayeen xasan sheekh ayaa sheegay in maandooriyaha uu cadow dhab ah ku yahay bulshada soomaaliyeed taliska booliska ayuuna kula dardaarmay inay ka hortagaan in askarta ay maandooriye isticmaalaan isagoo ku booriyey in booliska aan loo qorin dadka balwadda leh dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo kulan muhiima la qaatay agaasimayaasha guud ee wasaaradda dowladda ayaa maanta amray inay la xisaabtamaan shaqaalaha dowladda ee aan shaqada soo xaadirin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay sheegay in shaqaalaha dowladda oo dhan shan kun ay shaqada kasoo galaan keliya kun iyo shan boqol taas oo u dhiganta soddon boqolkiiba ra-iisul wasaaraha ayaa maanta faray agaasimayaasha ilaalinta wakhtiga shaqada dowladda ee shaqaalaha iyo in agaasimo walba uu soo gudbiyo ciddii aan gudan waajibaadkeeda shaqo ee u hayaan dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha nin hubaysan ayaa jimcadii saddex qof ku dilay xarun dhaqan iyo maqaayad u dhow oo ay leeyihiin kurdiyiinta bartamaha magaalada baariis taasoo dhalisay dibadbaxyo rabshada wata madaxweynaha dalkaasi emmanuel macron ayaa sheegay in kurdiyiinta ay muddo ahaayeen bartilmaameed weerar wuxuuna madaxda booliska ku amray inay la kulmaan wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska gerald dermin ayaa isna sheegay in qofka lagu tuhunsan yahay weerarka ay caddahay inuu doonayo inuu beegsado ajaaniibta toogasho dhowr ah ayaa maalin dhexaadkii shalay laga maqlayay waddada rue de erin taas oo argagax ku abuurtay dukaamada iyo maqaayadaha ku yaala waddadan muhiimka ah ee dhacda degmada mashquulka badan ee tobnaad dhammaan dadka la dilay ayaa ahaa kurdi sida uu reuters u sheegay qareen u hadlay xarunta dhaqanka kurdiyiinta saddex qof oo kale ayaana la dhaawacay oo mid ka mid ah ay xaaladiisa halis tahay sida uu sheegay golaha dimuqraadiga kurdiyiinta ee faransiiska dadka dhintay ayaa kale ahaa haweeney iyo laba nin ah booliska rabshadaha ka hortaga ayaana sunta dadka ka ilmaysa ku furay dibadbaxayaasha caraysan ee isugu soo baxay meel u dhow halka ay toogashada ka dhacday dhegeystayaal warkeennii dunidana waana geynta fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownay sida aad warkeennaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu caawa ka hadlay saameynta xooggan ee uu musuq maasuqa ku hayo amniga caasimadda dalka ee muqdisho waxa uu sidoo kale ku dhaliilay saraakiisha amniga iyo askartaba inay qaarkood fududeeyaan qaraxyada ka dhaca magaalada hadalkan ayuu hadalka madaxweynaha oo abuuray saameyn xooggan ayaa hadda waxaa si weyn u hadalhaya shacabka ku nool dalka sida uu warbixintan soo socota ku soo diray wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow
khudbad socotay ku dhowaad afar iyo labaatan daqiiqo uu maanta ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya munaasabad booliisku dalka ay ugu dabaaldegayeen sagaal iyo afartan guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ayaa waxa uu ku soo hadal qaaday saamaynta musuqu uu ku yeeshay nabadgelyada qaranka musuqmaasuqa corruption beesa ma aragto soo tuur inta muxuu ahay ka soo bixi sharciga bugafi haa iga qallay soo soo tuur iska soco jogboyntigan waa gudbi lahaa iga baabuur kastoo qarxoo magaalada muqdisho ka dhacay iyo waxa wax lagu qarxiyaahi billah calaykum jagboyntu soo maro meel askariyo ama booliis ha ahaado ama nabad sugid ha ahaado ama militari ha aado ama isgu bahaadee meel askari taagan yahow soo maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in xogaha amni oo ay la wadaagaan booliisku ay sheegayaan in inta badan gaadiidka ku qarxa gudaha caasimadda soomaaliya ay yihiin kuwo lagu soo farsameeyo bannaanka magaalada loona baahan yahay in la helo isla xisaabtan amni oo meesha ka saaraya in askarta baraha amniga joogta ay si fudud ku soo daayaan gawaarida qaraxyada lagu soo xiro muxuu ah booliiska riboorada ay siiyaan waxaa ka mid ah inta badan baabuurta qaraxyada inaan magaalada muqdisho lagu dhex samaynina ayagoo samaysanoo rakiban ay magaalada soo galaan kilomitiraadka xagga inay kasoo kasoo dhaqaaqaan ay soo galaan in weliba raadayaasha booliiska laga naadiyo la yidhaha baabuur noocaasaha la tuumsan yahay oo qarax sido haddana baabuurka uu yimaado qarxo oo dadka laayo rabshinaa ka mas-uul ah inta aqoon yari ama dadaal ayadoo lagu jiro soo sibqatay waa yar tahay bersentejar waa bini aadanaa nahay wax waa naga faka karaan laakiin waa number yaruu noqonaa sida hadda ay wax u dhaceen iyo siday wax u dhacaan midna uma dhici karaan ajar iyo xasanaadna kama raadsanaynin askariga xag uga sii jeesta baabuurka markuu marayay ciddou doonaha aado booliis u gaar ma hata ciidamada qalabka sidoo dhamma ay ka kooban tahay madaxweynaha soomaaliya oo markii uu hadlaya uu hareer joogay taliyaha ciidamada booliiska ayaa waxa uu khudbaddiisa ku sheegay in musuqa galay laamaha amniga uu xitaa saameeyey taliyaasha ciidamada kuwaasoo amar siiya askarta baraha amniga joogta si gawaarida halista ah loo soo fasaxo ogow askariga korrubshonka ku soo daayinaya baabuurka qaraxa ama waxa qaraxa laga sameeyo dadka adaad dilowhay sida ogow adaad dishay kan isqarxiyey ee balaayaqabaha ama dadka ma dilin dadka adaad dishay maxaad ku dishay inaad soo daysaad ku dishay inaad ilaalin weydaad ku dishay meel kasta joog mas-uuliyad kasta hay aad iyo aad waxaa la yidhi fulay xantiis ma mooga waa hubaa inaad xantiinna iyo xanta ciidamada kulli in la ogyahay baabuurta ciidamadaa lagu soo geliyaa saraakiilaa jaagboontyada ka soo fasaxa oo askarta amar siiya waxaa
hadalka uu maanta jeediyey madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu noqday mid abuuray saamayn xoog leh iyadoo ay shacabku si weyn u hadalhayaan haddaba maxaa lagu micnayn karaa fariinta maanta uu madaxweynaha la wadaagay booliiska waxaan su-aashaasi weydiiyey ismaaciil daahir oo horay agaasimo ku-xigeen uga soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa fariinta maanta uu madaxweynaha ka jeediyey ee xafladda booliiska waxay ka tarjumaysaa in laga warqabo lagana warhayo dhammaan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee jooga baraha kontarool in baabuurta qaraxyada wadda ee soo dhaafta ama ay ku soo dhaafto si kama ah ama ay intooda badan tuhunka laga qabo uu yahay inay laaluush ka qaataan kooxda nabadiidka ah balse fariinta wax uu diray madaxweynaha maanta waxay tahay in la ogyahay islamarkaasna lala xisaabtami doono dhammaan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee jooga baraha kontaroolka waxa uu sidoo kale cismaaciil daahir ku doodayaa in hadalka madaxweynaha uu ku daro ficil si ugu yaraan isbeddel xagga amniga ah uu u dhaco saraakiisha booliiskuna ay ula yimaadaan isla xisaabtan shaqo waxaan rajaynayaa inay suurtagal noqoto inuu hadalkan uu keeno wax isbedela sababtoo ah haddii aanu isbedel iyo isla xisaabtan dhab ah uusan ka dhex jirin saraakiisha ciidanka qalabka sida ee kala duwan gaar ahaan kuwa ugu sareeya ee maarata taliyayaasha ah aan si dhab ah loogala xisaabtamin qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho ee soo dhaafa baraha control hadalka uu madaxweynaha sheegay waxba iskama bedelayaan laakiin waa inuu jiraa isla xisaabtan islamarkaasna la ogaadaa maaragtay saraakiisha waaweyn ee maaragtay magaalada muqdisho mas-uulka ka ah amnigeeda in lagala xisaabtamo qaraxyada iyo amni xumada ka jirta magaalada muqdisho lagala xisaabtamo soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo badan oo kumanaan shacaba ay ku waxyeeloobeen waxaase su-aali dul saaran tahay sida arrintan dowladda sanadka ka yar shaqaynaysa ay wax uga qabato cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
xildhibaanada laga soo doorto deegaan xildhibaaneedka kamini ee ismaamulka bongoma ee dalka kenya ayaa ka hor yimid natiijada imtixaanaadka dugsiga sare ee moy deeb ee raalahaad dhegeystayaal wararka ka imaanaya magaalada baariis ayaa sheegaya in booliska ay qabteen nin u dhashay dalkaasi oo shalay subax weerar la beegsaday xarun dhaqan oo ay leeyihiin dadka kurdiyiinta ah faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
bartamaha magaalada baariis gooba ay ku yaalaan muqaaxiyo badan ayaa rasaas laga maqlay iyada oo goobtu mashquul tahay subaxnimadii hore ee shalayto isku carar iyo naxdin ayaana la soo diristay sida ay warbaahintu sheegay dadkii goobta ku sugnaa ninka weerarka soo qaaday oo sagaal iyo lixdan jir ah waxa uu bartilmaamsaday xarun dhaqan oo ay leeyihiin jaaliyadda kurdiyiintu iyo meel qaxwaha lagu cabo iyo sidoo kale meel tima jira ciidamada booliiska ayaana iminka gacanta ku haya waxaana ku socdo baadhitaan lagu xaqiijinayo in weerarkani la xidhiidho cunsurinimo waxaana la ogaaday ninkan odayga ah dhowaan xabsiga laga soo daayay golaha dimuqraadiga kurdida ee faransiiska ah oo maamula xarunta la weeraray ayaa bayaan kooban oo ay soo saareen ku cambaareeyey weerarkan waxa kale oo ay sheegeen maamulka xaruntu in xalay loo sameeyey baroordiiq dadkii ku dhintay weerarka isla xalay fiidkii waxaa iska horima dhex maray ciidamada booliiska magaalada baariis iyo jaaliyadda kurdiyiinta ee deegaankaasi oo dibadbax sameeyey dowladda ayaa ka codsatay dadweynaha inay ka fogaadaan deegaanka weerarku ka dhacay oo la yidhaahdo staris bega saint denis kuna taalla degmada tobnaad ee magaalada baariis ibraahim yuusuf guuleed oo degan magaaladaasi ayaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarkan weydiiyey subaxii koob iyo tobankii iyo konton ayaa booliisku ay sheegeen inuu nin xabad ku furay dad magaalada baariis xaafadda qaybta loo yaqaano qaybta tobnaad ama dc marondismo uu qof uu rasaas ku furay isaga oo ridayay hubkan gacanta lagu qaatee fududee bastolada loo yaqaano laba qof bay ayaa markii hore la sheegay inay dhinteen afarna ay dhaawac yihiin markaasi afarta laba ka mid ay dhaawac culus yihiin waxoogaa kabacdi ayaa qof saddexaad uu u dhintay dhaawacii dadka ayaa markiiba waxaa lagu sheegay in meel xarun dhaqanka ahayd oo ay lahayn dadka kurdishku ay ku taalay oo dadkaasi ay ahaayeen dadka la taarget garaystay ee uu qofkaasi ulajeedadiisu ay ahayd ninka markiiba waa la qabtay markiiba waa la qabtay oo booliiska waxay sheegeen inay qabteen markii dambe wararku ay soo baxeen waxaa la raaciyey ninku inuu ahaa sagaal iyo lixdan jir hadda un xabsi ka soo baxay toban cisho un xabsi ka soo baxay oo mar hore dad isku dayey dadkan soo galeytiga immigrantkaa inuu waxyeelo oo sood uu la dhaco isku dayey marka wuu xidhnaa sanadkii hore ayay taasi ahayd markuu caynkaas sameeyey wuu xidhnaa hadda unbuu xabsi ka soo baxay tobaneeye cisho meelahaasi marka koleyba waxa weeyaan un waxa loo malaynayaa xukuumaddu ilaa hadda ay ku sheegaysaa inay ahayd ficil dad isir nacayb ah ama waxa loo yaqaano rasisamka ilaa iminka intaasba ayaa ayaa laga og yahay waxyaabaha keenay waa nin faransiis cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
markana kenya xildhibaanada laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka kamini ee ismaamulka bongoma ee dalka kenya ayaa ka hor yimid natiijada imtixaanaadka dugsiga sare ee moy deeb ee hoos taga ismaamulka bongoma warbixintan waxaa nairobi ka soo dirtay intisaar saalax xuseen didmas baraza oo ah xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka kimilili ee ismaamulka bungoma ayaa sheegay inuu maxkamadda dacwad geyn doono taas uu kaga ashtakoonayo natiijada imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee moydeb baraza ayaa wasaaradda waxbarashada ee dalka kenya ka dalbaday inay dib u eegis ku sameyso natiijada imtixaanaadka fasalka sideedaad ee k c b e da ee dugsiga hoose dhexe ee moydeb isaga oo sheegay in macalimiinta waalidiinta iyo maamulaha aysan ku qanacsanayn natiijada imtixaanaadka mudane barasa ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka waxa uu ku sheegay inuu xiriir la sameeyey wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka kenya uuna ka codsaday inuu dibwoogis ku sameeyo natiijada imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee moydeb didmas ayaa intaasi ku daray haddii dib u eegis lagu sameyn waayo imtixaanaadka dugsigaasi islamarkaana wax laga qaban waayo codsigiisa muddo afar iyo toban cishaha gudahood inuu dacwad ku geyn doono maxkamadda horey ayaa maamulaha dugsigan waxa uga soo muuqday baraha bulshada isaga oo soo duubay muuqaalkaasoo uu ku sheegay inaysan macquul ahayn natiijada ay heleen ardayda dugsigaasi ardaygii ugu horeeyey ee dugsiga moydeeb ee ismaamulka bungoma ayaa sanadkan waxa uu helay saddex boqol iyo lixdan iyo shan dhibcood halka sanadkii horeyna ardaygii ugu horeeyey ee dugsigaasi uu helay afar boqol iyo sideed iyo toban dhibcood dhinaca kale waxaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyey imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiga sare ee k c s e da waxaana xogayaha joogtada ah ee waxbarashada asaasiga doctor kibsanyi uu sheegay in si deg deg ah ay u bilaaban doonaan sixidda waraaqaha imtixaanka waxa uuna intaasi raaciyey in natiijada imtixaanaadka k c s e da la shaacin karo ka hor inta uusan bilaaban sanad dugsiyeedka sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka xogayaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xulashada ardayda dhammeeyey dugsiga hoose dhexe ee ku biiraya fasalka koowaad ee dugsiga sare loo sameyn doono si cadaalad ah waxa uu xusay inay ku dadaali doonaan in arday weliba uu ku biiro dugsiga uu codsaday oo uu u qalmo inuu wax ka barto intisaar saale xuseen v o a nairobi
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya cabdi xaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka maamul goboleedka jubbaland waa meelaha ay weli ku sugan yihiin xoogaga al-shabaab jubbada hoose saddex degmo ayay ka joogaan iyo guud ahaan gobolka jubbada dhexe iyo tuulooyin ka tirsan gobolka gado maamul goboleedka jubbaland weli sida ay dad badani sheegeen lama ay jaan qaadin weerarada ka dhanka ah al-shabaab sida deegaanka hirshabeelle haddaba weli ma waxaa jira diyaar garow barnaamijkeena martida mikrofoonka waxaa inoogu marti ah wasiirka amniga jubbaland yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir soono dhowow bal marka horena nooga waran xaaladda amniga ee jubbaland walaalka xaaladda amniga jubbaland way fiican tahay guud ahaan meelaha hadda dowladda gacanta ku hayso meelaha kalena haddee kooxihii khawaariijta habaa joogo waana u diyaar garowne waxaan rabnaa mar dhowow inaan howlgal bilowno wixii hadda ka horreeyey waxay ahayd roobab baa jiray oo haddee lama faltami karin dhulkana waa iska dhooboy laakiin hadda xoogaa dhulka wuu kakfafay oo xoogaa wuu fiicnaaday waan bilaabaynaa mardhow insha allahu howlgalka wasiir saad ka warhayso waxaa jira dagaallo lagula jiro kooxda al-shabaab gaar ahaana deegaanada ku deedsan hirshabeelle iyo galmudug xaggiina weli inta la ogyahay dhaqdhaqaaq ma jiro markaas marka laga yimaado roobka iyo dhoobada aada sheegtay maxaa kale idinka hortaagan annaga horta waan waan waan u diyaargarownay diyaar baan hadda nahay nooca nooc ciidan baan uga diyaargarownay ama ha noqdeeno ciidanka qaranka xoogga dalka soomaaliyeed ama ha noqdeeno kuwa dowlad goboleedka jubbaland wixii hadda ka horreeyeyna lama howlgeli karin oo dhulku waa dhul iska dhoobooy ah laakiin waxaan si rasmi ah kugu sheegayaa muxuu howlgalka inaan bilaabayno waxtaasi wax dhexda yaalla ma aha waa dadka soomaaliyeed khawaariijta qaabka ay ula dirirahayaan baa waxaan rabnaa inaanu sidaasoo kale ula dirirno iskana xorayno deegaanada ay haystaanna insha allahu mar dhow codkaan codka ku xigoon isku maqli doonno waxaan rajeynaynaa in maaragtay muxuu ahay aanu meelo badan ka xorayno ciidamadii booliiska waan diyaarinay goobaha la qabto ammaankooda sugi lahaa maamuladii waa la diyaariyey kaabayaashii iyo dadka waxyaalihii maaragtay lagu lagu maxaanku dhahaa taakulayn lahaa waa la diyaariyey sida caafimaadka iyo wixii la mid ah iyo muxuu ahaye qaababkan kale oo daryeelka iyo wixii raashin la heli kara iyo barnaamijyadaas oo dhan dowladdu way diyaarisay dowlad goboleedka waxaan rajeynaynaa mar dhow insha allahu tallaabo inaan qaadno waa tahay dhowaan waxaa jira inaad soo bandhigteen military aadana sheegteen inaad qaadisaan weeraro marka ama diyaargarowgan ayaa cududa military aada soo bandhigteen ka mid ahaa diyaargarowga ciidanka howlgalka samaynaya waa hata tan kismaayo keli weeyo laakiin aaga kalaa jiro sida aagga joorro oo kale sida aaggan afmadow iyo maxaanku rahdaa dhobley meelo badan ayaan insha allahu baan baan howlgalka ka samaynaynaa hal meel keliya lagama samaynayo waa tahay wasiir duumaal waxaa jiray dhowaan waxaa qarax miinaa lagu dilay taliyihii nabad sugidda gobolka gado waxaa la leeyahay inaad tuhun ka qabto dilka taliyaha in dhinacyo badan ay qorshihiisa ku lug leeyihiin ka wasiir ahaan yaa tuhmaysaa waa mahadsanta adeer ninkaas horta in muddo ahba khilaaf baa ka jiray gobolka ama kuwa siyaasiyiin ah ha noqdeeno oo hadda qabrigiisii iyo geeridiisii oo qaban ayagoo ordahaya soo galay oo dowladda aan maandhaydna ka haysanin jubbalandna ka haysanin federaalna ka haysanin oo si dhuumashaalla xuduudaha kusoo galay iyo kuwo kale oo maxaanku idhahdaa gudaha ku jira intaba khilaafyadaas unbaa saameeyey ninkaas ilaahay baa dilay laakiin waxaan is leenahay khilaafyadaas unbaa sabab u ah ama ha loo adeegsado kooxaha khawaarijta inta qarash la siiyo ama dad asaga ku dhow ha loo adeegsadee ninkaas waxa weeyo way caddahay in uu shirqool ku dhintay la khaarajiyey baabuurkana loogu xiray miino qaabka nooca dhajiska ah oo qarxa taas wax cad weeyo marka ciddan aada sheegayso ee aada leedahay kooxo muransan waayo farta ma ku fiiqi kartaa wallaahi da way iska caddahay kooxaha maxaanku idhahdaaye muxuu ahaaye la la maaragtay agnistiga ku ahaa kuwa hadda soo galay baa ka mid ahaa kuwii hore oo maamulka joogay oo maamulka sheegan ayaa ka mid ahaa marka yacni waxaan is leeyahay ninkaasi gacanta uu ku baxay qaab kastaba ha loo adeegsado laakiin gacan fog maaha laakiin bililaahi kariim insha allahu annagoo dowladdanada federaalka kaashanayno iyo dadka xoog ogaalka iyo deegaanka way iska soo bixi doontaa ma raba inaan hadda ka hor dhaco laakiin wasiir waa eedeyn weyn caddayn cad ma u haysaan caddaynta cad oo loo hayo waxaa weeye inuu khilaaf siyaasadeedna jiray ninkan uu qarax ku dhintay marka maxaanku idhahdaaye ma jirin muxuu ahaa nin keligiis nidaamka dawliga ah ka turjumahay ayuu ahaa wuxuu u dhintayna waxa weeye nidaamkaas dawliga ah uu ka turjumahayo ayuu u dhintay waxaad arkaysaa deegaankii deganaa maantay fowdada ka jirto iyo qaabka lagu soo galay nin soomaali aad tahay oo dhaqan xumada ah oo dadka qaar ay leeyihiin xasaanad oy ka matalayaan dowladda federaalka ah oo mushaarkooda iyo qaabkooda iyo xasaanadooda ay ku leeyihiin baad arkaysaa qaababka maanta xataa magaaladii doolow ay qarka u fuushay oo sagaashan iyo lixdan xabad ka dhacday ugu dambaysay in maanta laisku hor fadhiyo in laisku laayo ay diyaar maxaanku dhaha ay abuureen ayaga oo maxaanku dhaha ayaga oo maxaanku dhahdaa heli karo nidaam system iyo qaab inay ku yimaadaan marka inay maaragtay si marka waayo ciddan is hortaagani ee aad noo sheegaysaa ciddii sortaaga waxaa weeye senatarka ka soo galay xuduudda iyo wasiirka hore amniga oo maaragtay xuduudda asagana ka soo galay isla socdaan oo u yimid dhiiggii oo qoyan inay meesha inqilaab ku qabsadaan dowladda federaalka ana u diiday haddeerna ay weli amni darradii la dhex fadhiyaan degmada kuwaas weeye kuwaan eedaynayno waa tahay mana eh, ka harayno ilaa aan taabanno sagakooda iyo waxa ay raadinayaan waa tahay eh, kolley anagu eh, ma xaqiijinayno Eh, su-aal kale haddii aan ku weydiiyo wasiir eh, ma jirtaa in taliyaha la dilay iyo guddoomiyaha gedo ay maris qabteen oo saraakiisha ciidamada etoobiya ee gobolka jooga ay heshiisiiyeen aniga bar inay isqabteen waa ognahay asaga keligiis ma aha maamulkao dhan bay isqabteen qolada maamulka sheeganayso laakiin cid heshiisiisay aniga war kama hayo heshiisna ma ji- ma jirin wax heshiis la yidhaha say isu hayeen ayuu ninkaa ku baxay oo ku dhintay marka ciidamada etoobiya inay heshiisiiyeen ma ogid miyaa maya aniga barnaamijkaas kama warhayo laakiin eh, kuwaan hadda meesha soo galay ah, waxyaalaha dadka ay ugu sheekeynayaan waxaa ka mid ah eh, muxuu ahaayey eh, dowladda etoobiyaana wadato dowladda etoobiyaana wadato dowladda etoobiya xabad masago ah oo maxaan ku dhaha qofku jeeb ku ridanaya maaha dowladda etoobiya waa dowlad maxaan ku dhahdaay midowda africa ka mid a ciidamadooda soomaaliya ku jiraan safaarad kule soomaaliya ee, maxaan ku idhaha soomaalida dowladda soomaalida heshiis la ah dad marka burcad ah inay ku aftirtaan oo mar walba yidhaahdaan ee, ayagoo dowladda soomaaliyeed ka tarsan oo xasaarad ku leh dowladda etoobiya ay wadato dowladda etoobiya ay wadato dowladda etoobiya xabad sambuus ahoo qofku cunahaya maaha Wa- ama wa- buugahaya wa- waa tahay Eh, marka haddii aad leedahay heshiiskaas eh, kama warhayo Eh, ma u muuqataa inaad si dadban aad u eedeynayso eh, marka koox gaara tusaale ahaan eh, guddoomiyaha gida oo kale waxaanu eedaynaynaa guddoomiyaha geda keligiis ma eedanayna laakiin mudlo dhan oo isku xiran ayaa jirto waxaan ku yidhi baaritaan baa socdo ma raba inaan ka hor dhaco laakiin waxaan kuu sheegayaa ninkaas looma kala harin kala looma kala harin markaan ku leeyahay meelo fara badan ayaan tuhunsannahay waa kuwa tahay maamulka ayaan tuhunsannahay kuwan hadda soo galaan tuhunsannahay kuwo kale oo qarashaad ku bixiya ayaan tuhunsannahay laakiin waxaasoo dhan way iska soo bixi doonaan xilligeeda markii la gaaro waa tahay eh, su-aal kale haddii aan ku weydiiyo eh, wasiir eh, ma jirtaa in siyaasiyiin reer gada ah oo gobolka jooga inay samaysanayaan ciidamo gaar ah haddii ay jirto ujeeddada ma noo sheegi kartaa saraakiil reegada oo ciidamo gaara samaysanayso ma jirto ciidamada eh, gobolka waxay ka mid yihiin ciidamada qaranka ayay ka mid yihiin toddobada degmaba way joogaan Eh, maxaan ku idhahdaay wayna fadhiyaan Eh, laakiin ciidamo oo hadda jabhade iyo wax la samaynaya iyo wax noocaas ah waa waxyaalaha kuwaan soo har- soo galay ay dadka u sheegayaan oo leeyihiin eh, jubbaland cusub baan dhisanaynaa bu-aalaan qabanaynaa maxaan ku idhaahdaa eh, ciidamaan samaysanaynaa macawisley baan samaysanaynaa waxaas wax dadka lagu khaldi kara maaha dadku waa dad bislaaday waa dad og wax cadowgooda iyo xabiibkooda kala garanhayo wax macawisley la yidhahdo kama jirto maxaan ku idhahaa jubbaland iyo geda midna ciidamada jooga waa ciidamo qaran iyo ciidamadii dowlad goboleedka marka eh, haddii khawaariijta lala dirirhayo qaab dowladeed ayaa looga- lagula dirirhayaa mooyaane qaab qabiil annagu borogaraamkaba nooguma jirto inaan kula dagaalamo waa tahay een, ho- hogaanka sare ee maamul goboleedka jubbaland iyo eh, dowladda federaalka soomaaliya xiriirkooda iminka waa sidee annaga dowlad goboleedka jubbaland waxaan ka mid nahay dowladda soomaaliyeed oo federaalka ah xiriirku inagu ma xumo amni ahaan waa wada shaqeynaa maxaan ku dhahdaay wixii systema iyo wixii siyaasadda iyo qaab ah iyo wax walba haykalka saro ayaa looga dambeeyaa oo ama ha noqoto madaxweynaha federaalka ama ra-iisul wasaare ha noqoto ama madaxweynaha dowlad goboleedka ha noqdo amniga waa ka wada shaqeynaa oo wixii amni ah Ee, wasaaradda amniga waa wada xiriirnaa wasaaradda gaashaandhigga waa wada xiriirnaa taliyaasha ciidamada waan wada xiriirnaa wax khilaafa iyo wax dhibaata ay wax naga dhexeeya midna ma jiraan oon wanaag ka ahayn iyo khawaarijtaas inaan dalkeenna ka wada xoraysano marka eh, ma jiro eh, ayaad leedahay eh, miyaa eh, in eh, muran yar uu ka taagan yahay dhinaca hadday noqoto hogaanka guud ee qaabka loo wajahayo dagaalka ee al-shabaab eh, saanada ama istaraatiijiyada oo kale wax muran oo ka taagan haba yaraatee ma jiraan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay eh, wasiir eh, yuusuf eh, xuseen cismaan eh, dhuumaal waa mahadsanta walaal adigana aad baan kugu mahad celinaya intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii martida microfoonka toddobaadkanna waxaa inoogu marti ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdana sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdi xaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington qodobada dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska iyo caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo taleefonkeedii soo dhacay mise waa vika cula wuxuu yidhi waa vig ee waxaan joogaa magaalada vienna ee dalka australia iyadana layaab ayay ku noqotay aadna way ugu faraxday ee inuu yimaado magaaladaasi waa sheeko xiise leh oo ku saabsan lamaane si cajiiba isku helay oo kadibna waayahoogii buu ka qorayay waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan oon caawana idii hayaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan qayb kaloo ka mida waraysigii abwaan xaaji
weedhaadii waan maqlo warkaaga ma diidaye kashayda wanaag ku beero oo darbuu wakhtigu bedelaayo wejigaad maanta leeday laha weliga adduunka barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal adduunka ayaa waayihiisu iska badan yihiin ee muddo aan sidaasi usii fogayn qaar ka mida warbaahinta ugu tunka weyn ee dunida gaar ahaana kuwooda ka faallooda shabakooyinka la yaab kale ayaa waxaa lagu soo qaatay islamarkaana ka soo muuqday lamaana sida ay isku heleen dadkii aada uga yaabisay lamaanahaasi oo ku kala sugnaa waaye aada u kala fog islamarkaana aan isa soo gaari karin hase yeeshee uu markaasi calafku isu geeyey lamaanahan ayaa sheekadoodu ay xiise yeelatay kadib markii haweenaydu ay buuga qisadooda kaga warramaysa qortay islamarkaana ay dunida la wadaagtay iyada oo kaga sheekaysay sida ay isu guursadeen sayigeeda oo markaasi ahaa nin derbi jiifa islamarkaana ku sugnaa waddan ay safar ku maraysay arrintan oo noqotay mid lama filaana islamarkaana keentay in ninkii noloshiisu ay si weyn isu beddesho ayaa waxaa soo dhoweyn doonaa cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagi doona waa mahadsan tahay cabdixakiin gabadhan emy abrahamson xilliga ay ninkan kulmayeen ama isbaranayeen waxay shaqo u joogtay ee dalka holland habeen habeenada ka mid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugaysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada amsterdam iyadoo halkaasi ku sugaysa ayuu vig kacola usoo dhowaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay way u sheegtay oo waxay u sheegtay in toddobadii oo toban daqiiqa la oo fiidnimo inay tahay waan gartay markaa saacaddu weydiiyey markaa ma si toosa unbuu isiri gabadha halkaa iska fadhida weydii mise waa waxba weydiisanaya sida caadiga lagu yaqaano inta badan dadka darbi jiifka amaba ay dee dantu ciishaya bannaanada fadhiya ninkan darbijiifka ah markii saacadda ay u sheegtay gabadha ayuu haddana weydiiyey daqiiqado aan kugula hadlo ma ii helaysaa ayuu ku yiri iyadana ha ay tiri marka ninkan wasaq badan ayaa ka muuqatay dharkiisa ayaa jeexjeexnaa rafaad badan oo nololeed ayaa ka muuqday laakiin taas beddelkeeda markii ay wada hadleen ayuu aada uga qosliyey wuxuu ahaa nin si fiican ugu sheekeeyey sida ay ka malaysanaysay ee dadka darbijiifka ah wax ka duwan ayay kala kulantay garanayada waa kuwa is arkay uu yimi saacaddu weydiiyey uu ka qosliyey daqiiqaday siisay dabcan niyaddaba kumay haynin inay kulmayso ama inay la kulmayso ama ay arkayso ma xumo in la kulmo ay dadku isdhex qaadaan ama qof derbijiif iyo qof caadiya kulmaan maxaa keenay inay yeeshaan markii dambe xidhiidh
waxaa keenay markii ay kala tegayeen iyada iyo ninka ee saaxiibteed ay u timid ayuu la hadlay oo wuu la ballamay oo wuxuu ku yidhi toddobaadka dambe maanta oo kale iyo saddexda galabnimo aan halkan isugu imaano marka waxyaabaha soo jiita waxaa ka mid ah siduu uga qosliyey siduu usoo eegayey weliba waxay sheegtay in eegmo aan horey loo soo eegin oo nin usoo eegin inuu soo eegay way ballameen toddobaadkii dambe ayay kusoo noqotay goobtii xilligii saddexda galabnimo weliba labaatan daqiiqo oo kale ayay kasoo hormartay abaar bay sugtay iyadoo daahsatay oo markaa isleh ka tag oo ka yara carootay ayuu gadaal kasoo qayliyey marka isagiioo isbedelay oo dharkii soo meyrtay oo sidii hore ka yara duwan ayuu u yimid sidii markaa way wada fariisteen way sheekaysteen ilaa lix saacadood ay wada joogeen way socsocdeen cashay wada qaateen kadib ayay kala tageen wagaag dabcan dee magaalay wada joogeen fursaddaasuu rudda isagiina filaynin iyadiina aana filayn bay isku heleen oo dee kulan baabay dambe yeesheen su markaa xidhiirka uu kusii socday xiriirkooda wuxuu kusii socday markii u dambeysay ay kala tegayeen ayay u qortay nambarkeeda telefoonka isagoo aan haysan wax telefoon ah ayay nambarkaasi keliya kaga tagtay wuu markii ay ismacsalaameyeen kadib muddo kadib ayaa waxa uu urursaday lacago uu ku raaco tareenka uu tikitka ku goostay sidii ayuu ku tegay magaalada vienna ee dalka australia oo xilligaas ay emi ku nooleed wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo taleefonkeedii soo dhacay mise waa vigka cula wuxuu yidhi waa vig waxaan joogaa magaalada vienna ee dalka australia iyadana layaab ayay ku noqotay aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi waayo cabdiqadir dee may filaynin inuu ka daba yimaado ilaa iyo vienna uu kaga daba tegay waddanka australia waa kaa la kulmay waa kuwaa dib isu arkay dabcan siday ku warameen iyaguba ay warbaahinta u sheegeen way isguursadeen oo dee guur baa dhex maray siday bulshadii u arkeen qoyskeedii iyo asxaabteedii iyo ummadii kale inay nin derbi jiif ay guursato gabadhani dad badan oo aada ugu dhowaa oo ay ka mid yihiin saaxiibadeed iyo qoyskeeda ayaa go-aankaasi aan la dhicin weliba laba ka mid a saaxiibadeed waabay u kala tageenba dadkan sidaad la socoto dadkan homelesska ama derbijiifka ah ee dawarsada fikrado ayaa laga aaminsan yahay waalidkeed xataa waxay isdhaheen gabadha miyaa la sixreba marka saaxiibadeed way ku kala tageen go-aankii ayay qaadatay kadib marka way guursatay ninkii isagoon shaqo haysan aan markaasina meelu u shaqo tagay waagaag dee ninkii guursatay oo dee guur bay wadaageen iyo nolol derbijiif buu ahaa marka ma noloshii derbijiifkunbuu kusii jiray mise noloshiisii waxbaa iska bedelay
cabdi xakiin ninka markii ay guursatay iyadaa shaqaynaysay oo ka yara shaqo fiicnayd kana dhaqaalo roonayd oo waa qof aqoon leh oo faamil aqoon leh kasoo jeeda marka way guursatay kadibna isagiina ischool ayuu bilaabay oo ah mechanical engineering marka lix sano ayay ku qaadatay inuu iskuolkii dhammeeyo muddadaasna iyada ayaa reerka uu ku tiirsanaa oo iyada u shaqaynaysay laakiin isaga wax shaqo ah ma uusan haynin muddadaasina waxaa isku dhaleen laba caruura oo mataano ah iskuulkii ayuu ka qalin jebiyey oo mechanical engineeringna wuu noqday oo ninkii darbe jiifkaaba mechanical engineer buu isku bedelay haddii aynu ku yaro noqono walaad wax ka yara taabatay haweeneydan iyadu maxay tahay haweeneydan waa gabar u dhalatay dalka sweden waxay ku hadashaa shan luuqadood waxay ka mid tahay qoraayaasha ugu caansan ee buugaagtooda la jecel yahay sidoo kalena waxay samaysaa sheekooyinka ama riwaayadahana waxbay ka qortaa waynu usoo noqon doonaa bal isaga siduu ku noqday darbajiifii noloshiisa laakiin iyada dhinaceeda buugaag ma ka qortay amaba dee dabcan sheekadoodanaba cajiib wax ma ka qorto ma ka sheegtay
sheekadan markii ay buugga ka qortay ayayba aada usoo shaacbaxday oo ay xiise ka yeelatay caalamka markaas ayaana lagu baraarugayba in laga hadlo oo telefishinadii iyo joornaaladii adduunka oo dhan ay markaasi bilaabeen inay u degdegaan si ay uga sheekeeyaan waxayna noqotay mid dadka aada usoo jiidatay wayaag ugu dambeyn haddaan ku weydiiy cabdiqaadir ninkani waa ninkaa dee kartidaa iyo dee tayadaasi ay ku jirtee dee mechanical engineerkaba noqday dee waayihii iyo dantuna ay ciileen markii hore siduu ku noqday derbijiif ninkani ma waxuu doortayba mise wax noloshuun ay ay ula gashay ninkan vig waxa uu ku noolaa dalka canada wuxuu ku shaqaysan jiray baabuurta baabuurta xambaarta tusaale ahaan marka uu gaariga meel kaaga ciladoobo dadka la waco oo gaariga kuu jiida ama kuu qaada ayuu ahaa oo towin trag ayuu waday xoogaha lacag uu urursaday marka wuxuu is yidhi bal xoogaa dalxiis aado caalamka soo mar isagoo yurub maraya ayay xoogaagii uu watay sahayda uu watay ka go-een markay halkaas kaga go-eenna haddee sidaas ayuu homeless iyo derbijiif ku noqday cabdixakiin sidaa la socoto annaga haddii ay wax naga go-aan waxaa laga yaabaa inaan isu soo qaylino soomaalida dhaqankeeda ayaa ah laakiin dadkan meeshii ay wax kaga go-aan halkaas ayay ku shidaal goosteen noloshoodana halis ay waxay u gelaysaa inay baaba'do marka taas ayaa keentay inuu noqdo nin derbijiif ah oo dawarsada
cabdiqadir aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinayaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadato islamarkaana aad sheekadaasi aadka u xiisaha badan nala wadaagto adigaa mudan shirwac waa hagaag dhegaystayaal waayaha adduunkaasa isu bedbedelaya inta badan ayaa la tilmaamaa in qaybo ka mida bulshadu ay aalaaba eegaan qofka muuqaalkiisa gaar ahaan labiska markaasi uu wato hase yeeshee marka aad sheekadan oo kala maqasho gaar ahaan sida ninkaasi noloshiisa isu beddeshay se waayaha ninkaasi muu ahaynuun in dantu ay ciishay oo uu raadinaya fursad uu noloshiisa dibu habayn ugu sameeyo bal hadda dhinaca heesahana aynu eegno
Thank you.
markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysi ay magaalada hargeysa wariyahayaga isaga mustafa xasan nuur kula yeelatay gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska cabdiraxmaan cismaan oo ku magac dheer xaaji kaasoo uu kaga waramayey waayihiisa fanka gaar ahaan heesaha u curiyey waxaana dhegaystayaal aanu kasii amba qaadi doonaa halkii toddobaadkii hore waraysigu inoo taagnaa abwaan inta badan abwaaniintu waxaa jira qof ay dhanka fanka ay kaga daydaan ama ay jecel yihiin ma jiraan abwaaniintii hore abwaan aada jeclayd fankiisa amaad taageeri jirtay
ha boqolkiiba boqol waxaanan cidnaba la masin karin oo sugaantiisa falsafadiisa fikirkiisa aragtidiisa intaba aan aan aada u jeclahay maxamed ibraahim warse maxad raawi maasha allah wagaag heestaasi damiirkaana iskale say ku timid heestan damiirkaana iskale waxay ku timi nimaan saaxiib nahay oo xaaladiisa ila wadaagay waqtigaa wadanka turkiga joogay ayaa anagoo wada hadlayna isna safar buu ku jiray taraamugu saarnaa xilli aan waqti wanaagsan hayay baanu ishelnay isagoo tabasho jacayl iga waramaya misna is adkayntu aanay ka maqnayn ayaa ay heestani ka dhalatay korka dhamac laga dadiya dhaaxaan dabin soo galo anigu doog horaan qabaa waxaan dulucsii ridnayn iyo beerla xawsi ima dagoo dabuub kuma saaqmi karee jacayl dumar baan aqaan dulqaada waan karaa dambaysana waan xishaa wixiise aniga ii daran dantayda ma dhaafsadee dadaalka waxaan gabaa markaa daacaday lunto damiirkaana iska leh
cid kale lama laha sidaan doonaan yeelaya Ah, intaynaan ka gudbin weliba nin caliraab la yidhaahdo oon saaxiib nahay ayaa wuxuu yihi heesti jawaabteedii baan hayaa haye Eh, wuxuu yihi ogow hadal dalabla iyo dhaaxaan dood jaban maqlo inantii baa tiri buu leeyay marka ogow hadal dalabla iyo dhaaxaan dood jaban maqlo anigu uma dudo si fudud haye waxaa daaha saartiyo beernugeelku ima duro dareenkaagaan oge jacayl dumar yaa ku baray
horeba maad arag way kala duwan yihiin jacaylada dumarku dulqaadkuwa waa sadka dalaalnima waa caqliga wixiise adiga kuu dana dareed kama soo heshide jacaylku wuxuu dagaakashi kula duubantee dooqaaga anaa iskale
waa qasabku islaam Ah, ayuu sameeyey. marka heesta eh, cabditax markaas soo saaray waxaa tumay eh, ayuub haaruun Eh, wa- laxanku waa isla cabdifataax wadinka waa hagaag heestaasi damiirkaana iskale iyo fanaan cabdifataax mukhtaar aynu ku nasanno isla geeskaynu ku jirnaa Een, markaynu eegno dhinaca jabuuti oo kale fanaaniinta ma jiraan fanaaniin aada u dhibtay heesaha ha way jiraan Eh, xamdi rooble eh, xamse jiyaar eh, xayaad maydal waxaynu soo qaadan xayaad maydal haye Eh, weedhaadii waan maqloo warkaaga ma diidaye kashayda wanaag ku beero oo darbuu waktigu bedelaayo wejigaad maanta leeday laha weliga adduunka oo isbedelin ha isbedelin Mhm.
ereyada laxankuba waa aniga Mhm.
Eh, music waa elias idris Eh, xayaad ayaa qaaday Mhm. heestaasaynu saarnaa dhegaystayaasha
dankuna waa lama huraane haddaad wado kala maray la wareer la wareer qalabayda oo qalabayda
guud ahaana barnaamijkeenni caweyska toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
dankuna waa lama huraane haddaad wado kala maray la wareer la wareer qalabayda
aad ii umahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayey barnaamijkeennii caweyska washington weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a waana idaacadda fiidnimo markan waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo salaad derbi
naruradii kalgacalkiyo halkaadna caswareentay nabaraa ku yaalle niyadii jacaylke labadeena taagnayd ninbaad dhaxal u siintee Ay, love you. Ay, love you, ma. nasiibkaagii aragtaye anana wiilkaygii waxaan sugin aqroobaad Ay, love you. Ay, love you, ma. sida ubaxi nuurtae noloshana ismooti kula noqotay adigo kula noqotay adigo habeenabaada joogte armaad hoosu noqota armaad hoosu noqota armaad hoosu noqota armaad hoos u noqotaa ana libin haleena Ay, love you. Ay, love you, ma. inkastoo aad nuugto kuma naxdidi dherigii nafsi u dulyaale inkastoo aad nuugtana kuma naxdidi dherigii nafsi u dulyaale nabad guurka adiga naxligu aburo naftaadu jeclade Ay, love you. Ay, love you, ma. anigoo nagaadiya nasashana ku talagalay naxariistii sida ubaxi nuurtae noloshana ismooti kula noqotay adigo kula noqotay adigo habeenabaada joogte armaad hoos u noqota armaad hoos u noqota armaad hoos u noqota codkaasi salaad derbi ayaana u dambeeyey idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo idaacadaheenna kale waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
I love you, ma.